halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka oo aad caalamka o dhan aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis saddexiyo labaatanka februari labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
maanta waxaan idinkula dardaarmayaa in si buuxda oo gabbasho iyo kala har aan lahayn loo garab istaago madaxweynaha cusub kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la dardaarmay dadweynaha soomaaliyeed kadib markii shalay si rasmi ah loo caleemo saaray madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale aanu idiin haynana waxaa ka mida madaxda ugu sarraysa qaramada midoobay oo ka dayriyey xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin labaatan milyan oo qof oo ku nool afar waddan oo soomaaliya ay ka mid tahay waxaad sidoo kale maqli doontaan qiimaha raashinka oo kor u kacay magaalada laascaanood qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii caalamka laba xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada ee madaxweyne donald trump ayaa maanta oo khamiisa la kulmaya madaxweynaha dalka mexico waxaana ay isku dayi doonaan inay qaboojiyaan cadhada iyo walaaca ay mexica ka qabto siyaasadda madaxweyne trump ee uu ku mustaafirinayo ajaaniibta aan sharciyada haysan xogayaha arrimaha dibadda rex tillerson iyo xogayaha waaxda ammaanka maraykanka john kelly ayaa khamiistan maanta kala hadli doona madaxweynaha waddanka mexico qodobo ay ka mid yihiin wax ka qabashada kooxaha daroogada usoo safriya maraykanka arrimaha muhaajiriinta iyo weliba ganacsiga ka dhexeeya labada wadan xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ayaa sheegay in wadahadaladaasi ay ka dhici doonaan mexica islamarkaana ay calaamad u yihiin xidhiirhka muhiimka ah ee ka dhexeeya labada wadan
xogeeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa arbacadii shalay ka digay in labaatan milyan oo ruux oo ku nool afar wadan oo ay soomaaliya ku jirto ay qarka u saaran yihiin macluul haddii aysan bulshada caalamka ka hortegin arrintaasi master guteres ayaa sheegay in malaayiin ruux ay xaaladooda hadda u dhexayso nafaqadarri iyo geeri islamarkaana ay u nugul yihiin cudurro halka kuwo kalena ay nafta ku qasabtay in ay qashaan xoolihii ay dhaqan jireen wuxuu sheegay in macluusha ay hadda ka bilaabatay qeybo ka mid ah dalka south sudan meelaha kalena ay imika macluushu kusii fidayso xogayaha guud ee qaramada midoobe wuxuu sheegay in loo baahan yahay afar dhibic afar bilyan oo dollar oo deg deg ah marka la gaaro dhammaadka bisha soo socota ee marj sanadkan oo dhanna ay u baahanaan doonaan lacag dhan shan dhibic lix bilyan oo dollar oo wax looga qaban doono gurmadka abaaraha ee dalalka south sudan soomaaliya yemen iyo waqooyi bari ee dalka nigeria
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaana waa v o e washington aan ku bilowna bayaan arbacadii shalay si wada jir ah ay magaalada muqdisho uga soo saareen madaxweynayaasha soomaaliya jabuuti kenya iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa si cad loogu qeexay xaaladda ay ku jiraan kumanaan qof oo soomaali ah oo ay saamaysay abaarta daba dheeraatay oo keentay macluul dadka qaarkoodna ay nafaqadarro iyo cudurro isbiirsaday ay u dhimanayaan madaxdan ayaa bayaankooda ku saleeyey baaq ay u direen beesha caalamka si loogu soo gurmado dadka ay waxyeeladu gaartay sidoo kalena xogeyaha qaramada midoobey oo ay weheliyaan madaxda ugu sarreysa arrimaha gargaarka ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen arbacadii shalay ka dhigay in labaatan milyan oo qof oo ku nool afar wadan oo ay soomaaliya ku jirto ay qarka u saaran yihiin xaalad macluul ah haddii aanay beesha caalamka deg deg wax ugu qaban saare ciidla nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo diyaarisay xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ka digay in labaatan milyan oo qof oo ku kala nool dalalka soomaaliya south sudan yeman iyo waqooyiga nigeria ay qarka u saaran yihiin macluul
In Somalia, food prices are rising, animals are dying, and almost 1 million children under the age of 5 will be acutely malnourished this year.
maanta in ka badan labaatan milyan oo qof oo ku kala nool dalalka south sudan soomaaliya yemen iyo waqooyiga nigeria ayaa gaajo la ildaran dalka soomaaliya qiimaha raashinku wuu qaaliyoobay xoolihii way dhinteen ku dhowaad hal milyan oo caruur oo da-doodu ay ka yartahay shan sanona waxaa haysa nafaqadarro stephen o'brain oo ah madaxa arrimaha bini'aadaminimo ee qaramada midoobay oo shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa ka dardaarmay inaanay kaalmadu dib uga dhicin dadka tabaalaysan The lesson from the 2011 Somalia famine. was cashar by the ayaannu ka time barannay macluushii soomaaliya ka dhacday sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii xilligaasi oon baaqa jeedinay goor dambe oo ay kala barh dadkii macluushu saamaysay u dhinteen gaajo intii aanay kaalmada caalamku soo gaadhin sidaasi daraaddeed ayaa nagu kallifaysa inaannu haatan digniintan soo jeedinno annagoo aaminsan in aan wax weyn qaban karno madaxda qaramada midoobay waxay sheegeen inay u baahan yihiin dhaqaale lagu qadaray afar bilyan iyo bar dollarka maraykanka inta aan la gaadhin dhammaadka bisha march ee fooday nagu soo haysa si dadkaasi kaalmo deg dega loola gaadho iyagoo intaasina raaciyay in dhammaadka sanadkan ay u baahan doonaan lacag dhan shan bilyan iyo bar dollar xogayaha guud ee qaramada midoobay master gatrasna waxa uu intaasi ku daray in ilaa hadda sagaashan milyan oo keliyihii ay soo gaadheen taasi oo aan waxba ka qaban karin baahida jirta qayladhaanta ka soo yeedhaysa gobollo badan oo soomaaliya ka mida ayaa muujinaysa sida ay abaartu dad iyo dunyaba u galaafatay wariyaha v o eda jason bittican oo dhowaanta socdaal ku tegey qaar ka mida deegaanada ay saamaysay abaartu ee gobollada somalilan ayaa sheegay in inta la ogyahay afartan qof ay abaartaasi ku dhinteen sidoo kalena wuxuu soo arkay ceelal qalalay oo qaarkood dadkii deganaa ay ka hayaameen halka meelaha qaarna booyado meelo fogfog ka soo dhaaminaya loogu shubayo dad iyo xoolo aad u haraadan tiradooduna badan tahay oo aanay ku fillayn biyahaasi kaalmada dadka ilaa hadda soo gaadhaysa oo u badan dhaqaalaha ay iska ururinayaan soomaalida dhexdoodu ayaa aad u yar marka la barbar dhigo baahida jirta shariif maxamed xaaji oo haatan ku sugan gobolka albeerta ee dalka kanada balse hore uula soo shaqeeyay hay-adda wolfishan xafiisyadeeda soomaaliya ayaan ka waraystay marxaladaha ay maraan baaqyada noocan oo kale ah ee ay jeediyaan qaramada midoobay iyo dowladaha abaaruhu ku dhuftaan iyo sidoo kale goorta la fili karo in laga soo jawaabo xilliga baaqa la sameeyo dowladuhu waxay u tahay taasi baahi inay jirto marka waxaa wasaaradaha gaarka ah dowladahaasi ayaa waxay albaabadu u furi karaan hay-aadka lacagaha weydiista wasaaradahaas marka hadba waxay ku xiran tahay dowladuhu halka ay ka joogaan miisaaniyadihii ay ugu talagaleen waxaan la yidhaahdo o c d da deeqahan banaanka inta u harsan markaas ay siin karaan hay-adahan gurmud ka bixiya midba hal markaasi inta ay u aragto inay kari karto jawaabta deg dega ay ka bixin karto marka ay ka bixiso taas waxay dheeraysaa marka brocesskii ahaa in jawaabtaasi ama lacagahaasi ay gaadhaan hay-aadka markaas weydiisanaya dadka badankoodu waxay dhahdaan deeqaha caalamka ka imanaya ama qaramada midoobey ama wadamada kaalmada bixiya ee waxaa lagu soo beegaa xilli dadkii intii macaluul iyo gaajo u dhiman karaysayna u dhimato intii noolaydna ay badbaado oo beerahoodii ay qotaan oo roobkii u da-o haddana kaalmada lasoo ururiyey dadka magacooda lagu soo qaaday meel lama dhigo oo hadhow gurmaduma noqoto haddii abaarta iyo macaluushu mar kale soo noqoto maxaa halkaa ka khaldan shariif sababo badan ayaa isleeyahay way dhalin kartaa tusaale ahaan haddii hay-adihii ay noqdaan hadday noqdaan qaramada midoobay iyo sanduuqoodii ururiya lacagahaasi hadday noqdaan iyadoo dhan intaasoo dhan waxay qaadataa muddo dheer oo aanan u sahlin taasi inay ay jawaab degdega ka bixiyaan brocesskii ayaa fogeynaya in dadku si degdega markaasi loogu gurmado taa intaa waxaaba ka daran oo hadda dhibaatada sii kordhinaya meeluhu ay abaartu saamaysay qaarkood ayaanan lahayn dhabihii loo mari lahaa oo nabadgelyadii ayaan haddana fududayn oo la gargaarkii ayaanba la gaarsiin karin qaarkoodna ay ka mid yahay maxaa la yidhahdaa sidaan hore u sheegayba dowladihii oonan deg deg ba u bixinin lacagihii oo ay la sugaan miisaaniyadoodii iyo waktigoodii iyo waxaas oo dhan waan garta haddiiba markaa inta bixisa si unay ku gaari waayaan dadkii baahnaa lacagahaasi ma wadamadii soo bixiyaa lagu celiyaa ma sanduuqa qaramada midoobey bay ku noqdaan mise dowladaha wadanka loo gurmanayay baa la siiya lacagtaas xagey xagey ku luntaa hadday gaari weydo dadkii loogu talagalay loo soo aruuriyey inta badan waxaaba laga yaabaa marka horeba inaysan soo bixin ay noqoto yabo keliya oo yidhaahdaan dawladdu intaasaanu bixinaynaa oo aysan bixinin intii baxdana n waa wax ku xiran miisaaniyad sanadeedo haddii marku sanadkii intii lagu guda jiray lacagtii la bixin waayo waxay noqonaysaa ey inay dib ugu noqoto meeshii dawladdii markii horeba bixisay ama yabooha ballan qaaday inay bixinayso ama markaa dib loo dhigoo la yidhaahdo la yimaado qorshe kaloo lacagahan lagu bixin ku dhowaad saddex milyan oo qof oo soomaaliya ayaa si deg dega ugu baahan gargaar deg deg a kuwaasi oo boqol iyo shan iyo siddeetan kun oo carruur ihi ay la ildaran yihiin nafaqadaro dalka south suudanna shan milyan oo qof oo laba boqol iyo toddobaatan kun ay carruur yihiin ayaa xaalad adag ku jira dalka yemanna ku dhowaad toddoba milyan oo qof ayaa gurmad deg dega u baahan halka waqooyiga nigeriyana in ka badan shan milyan oo qof noloshooda laga soo dayriyey
aad ayay u mahadsan tahay saare ciidlanuur oo warbixintaasi inooga diyaarisay baaqa deg dega ah ee qaramada midoobey ay ku dalbatay in loo gurmado ilaa iyo afar waddan oo ay soomaaliya ku jirto oo xaalad macluul ah qarka u saaran
dhinaca kalena wararka ka imanaya magaalada laascaanood ayaa sheegaya in ay kor u kaceen qiimaha miciishadda oo ay ugu horeeyo raashinka iyo khudradda qiimo kororkaasi ayaa la xidhiidha xoolaha oo loo iibiyo raashinka suuqyada baadla-aanta ka jirta dhulka baadiyaha darteed warbixintan waxaa halkaasi ka soo diray wariyaha v o wd ee laascaanood cabdikariim olol maxamuud share cilmi oo ka mida ganacsada raashinka iibisa ee magaalada laascanood ayaa v o a u sheegay in qiimaha raashinku oo karokac ku yimid taasoo uu ku sheegay sarifka lacagaha iyo raashinka oo haatani la siinayo xoolaha iyadoo abaari ay ka jirto gobolka sool waxaana kacay oo ugu badan maxaasheegay raashimada iyo saliidaha weliba sheega saliidda layahaa aad u kacay waxaana sababay iyada oo xoolaha hadeerta la siiyo saliidda taasoo keentay in inkam fara badan la qaato wax fara badan ay baxaan sidaa daraaddeed ayaa keenay qaar ka mida inay kacaan qaarna waxay leeyihiin suuqyada waaweyn ee caadiga adduunkaba ay ka kaceen qaar ka midana sababtaasaa keentay oo sidaas ka mid tahay sonkorta iyo bariiska iyo daqiiqda intaba ma garata marka dadka qoysaskaad is leedahay maxamuud saamayn fara badan bay ku yeelatay oo dadkii horey waxay u iibsan jiray qaabkay isu bedeleen oo kale oo nolosha qoyskay u saamaynaysa ka war qofki waxba iibsan kari waayo dee way kalifasaa inuu qofkii uu awoodiba kari waayo inuu wuxuu ku noolaan lahaa u qaato dadka waxna dee dad dabadda bay ku xidhan waxbaa loo soo dirtiraa qofna awal hore muruqmaal bay ahayd qofkii muruqmaalkahaadoo dhan waxay ku noqotay culays aad u fara badan ninkii ama kuuli ka shaqaysanayey ama xamaal ahaa ama dee neef wax ka helayey waxay ku noqotay dhib inuu neefkii in waxba iibsan kari waayo arrimahaasaa kalifay in dee qoysas fara badan ay awoodi kari waayaan inay wax iibsadaan suuqyada raashinka oo keliya ma aha balse suuqa laascanood ee lagu iibiyo khudaarta ayaa laga dareemayaa sarookac dhanka khudaarta ay iibinayaan ganacsatada suuqa ku iibisa sida uu v o a u sheegay cabdiraxmaan maxamed barre oo isagu khudaarta ku iibiya abartamaha magaalada laascanood magacayga waxaa leedahay cabdiraxmaan maxamed barre saamayn aad iyo aad ayay ku yeelatay muceeshadda hadday tahay raashinka iyo hadday tahay khudaarta iyo hadday tahay bagaashka gaar ahaan waxay saamayn ku yeelatay dadka danyarta ah oo kale
waxyaabaha yarar ee khudaartii iyo waxyaabahaad iibinaysaa koror fara badan uu ku yimid bal waxyaabaha hadda aad aadka ula yaabantihiin aad leedahay miciishadii si aan caadi ahayn bay wax kasta isu bedelayaan maxaa ka mid a waxaa ka mid a khudaarta oo aan dalkeenna hadeerto oo ka timaada dalka etoobiya marka hadeerto toddoba casho ka hor waxaannu siinaynay kiilada yaanyada ah toddobiyo toban ilaa lix iyo toban inta udhexaysa subaxa saakaana waxay maraysaa siddeed iyo labaatan kun marka kartoonka yaanyadii wuxuu noogu yimi saddex iyo toban doolar toddoba casho ka hor maalintii xigtay siddeed iyo toban doolar maalintii xigtay wuxuu ku yimi labaatan doolar saakana wuxuu ku yimi labaatan iyo laba doolar qiimaha iyo sarowkaca ku yimid maciishada qaybaheeda kala duwan ayaa saamaynta ku yeelanaysa bulshada waxaanu wax ka weydiinay aqoon-yahan fahad cabdinuur maxamed oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda nugaal ee gobolka sool bismillahi raxmaan raxiim aad baad umaadantay cabdikariin olol waxaa marka sicir baradhacana bulshada saamaynta ugu badan ay ku yeelataa waa dadka danyarta ah oo iyagu awoodooda isku hooseyso codkoodana aan aada loo maqal waxyaabaha ugu badan ee sababa waxaa ka mid a dalkiio laba lacagayo horta marka ugu horreysa isticmaal isticmaalayabaa sixir barar samaynaya reer masaakiina wax laga yaabaa inay qaadan jireen lacag biil oo tusaale ahaan boqol iyo konton dollara waxaa laga yaabaa boqol iyo konton koodaa dollar markii maciishadii kor u kacdo inuu u gooyo bariis iyo baasto oo keliya marka iyo ay ka maqnaato maciishada qaybteedii kale oo ay woodi waayaan waxyaabihii kale daruuriga ahaa iyo saliidii iyo adeegii oo kale halkaa dhibaato dhaqaale baa faamiliga kusoo food saarasa marka maciishadu adkaato sidaad sharaxaysa oo fuaad noloshu qoysaska sida tooska ay u taabanayso arrintani sida tooska waxay u taabanaysaa waxa weeyaan dadka danyartaa caruurtoodii iskuulka lacagtii fiiska ay kaga bixin lahaayeenay geeyaan sidaas waxay noqonaysaa in faamiligii iyo caruurtii ay guriga u joogto xataa aysan awoodi karayn inay malcaamadihii ka bixiyaan inay dharkii iyo waxyaabihii kale adeegii daruuriga ah ee xaafadda ay ka bixiyaan marka arrintaasi waa arrin aad iyo aad u taabatay dalka kan waa arrin saameyn ballaadhan kule gaar ahaan magaaladan aan kaala hadlaya laasacaanood marka ayaa laga rabaa inay wax ka qabtaan oo dhibaatadan miciishada kor usii kacaysa oo arrintan wax ka qaban kara waa dadka aqoon-yahanka ee magaalada jooga waxaan iyaguna ka madnayn saxaafadda aad cabdikariin ololow ka midka tahay inay arrintantan si qoto dheer u baadhaan dadka caawiyaan codkoodana ay adduunka gaadhsiiyaan dhibaatadoodana ummadda usoo bandhigaan marka laga yimaado sare u kacan raashinka iyo qudaarta waxaa barbar socota abaar baasan oo guud ahaan ku dhufatay gobolka sool iyo colaado beeleedyo muddo kusoo laalaabanaya gobolka sool taasoo aan ilaa haatani xal loo haynin cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena cabdikariin olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada laascaanood halka aad kala socoteenna waa v o a sidii dhegaystayaal idaacadaha iyagii shalay iyo xalayba aad ku maqasheen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa shalay magaalada muqdisho si rasmiya loogu caleemo saaray munaasabadii caleemo saarka waxaa kasoo qayb galay madaxweyneyaal iyo weliba mas-uuliyiin ka socda wadamada beesha caalamka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa gabagabadii munaasabada caleemasaarka ka jeediyey khudbadu kaga hadlayay arrimo kala duwan waxaana warbixintan inooga diyaariyey nuur xasan nuur bukhaari khudbad uu ka jeediyey munaasabadii caleemasaarkiisa ee shalay ayuu madaxweyne farmaajo kaga hadlay siyaasadiisa gudaha iyo tan dibadda ee uu ku hogaamin doono afarta sano ee soo socota dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne farmaajo oo u mahad celiyey madaxda ka horreysay isaga sida madaxweyne xasan sheekh maxmuud iyo madaxweyne shariif sheekh axmed ayaa ka codsaday shacabka soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan sidii uu u xallili lahaa dhibaatooyinka asaasiga ah ee haysta hadda soomaaliya madaxweynaha ayaa tixay caqabadaha ugu daran ee ay dowladdiisa wajihi doonto muddada afarta sano ee soo socota caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla waxaa ka mid ah amni xumo baahsan dhibaatooyin bini'aadamnimo sida abaaraha haatan ka jira dalka dhammaystirka dib u heshiisiinta beelaha soomaaliyeed xoojinta sarraynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladdooda yaraynta sabool saboolnimada iyo fakhriga ragaadiyey shacabka soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta dakhliga dowladda jihaynta muruqa iyo maskaxda dhallinyarada soomaaliyeed xoojinta iyo tayeenta haykalka dowladnimo xoojinta xanaanka federaaliga ah siyaasadda arrimaha dibadda oo ku dhisan ixtiraam iyo iskaashi mid ka mid ah taageerada ugu weyn ee uu shacabka ka mutaystay madaxweynaha muddadii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa soomaaliya ayaa lagu sheegaa sidii uu u daryeelay ciidanka qalabka sida ee soomaaliya khudbaddiisii shalay madaxweynaha waxa uu ku ballanqaaday inuu ka shaqayn doono tayeynta ciidanka soomaaliyeed waxaan diiradda saari doonaa tayeenta qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sidaha ama amniga ka shaqeeya waxaan hubin doonaa in ciidamadeennu geesiyaasha ah ay u dhammaystiran yihiin agabka ay u baahan yihiin sida mushaaharadooda qalabkooda tababarkooda iyo xerooyinkooda
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu fariin dardaaran ah u diray kooxda al-shabaab oo uu ugu baaqay inay joojiyaan dilka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay ku soo biiraan dowladda soomaaliya dardaaran aan rabo inaan u diro nabaddiidka al-shabaab al-shabaab sidaad og tihiin sanadkii la soo dhaafay qaraxyadii iyo ismadidintii ay sameeyeen waxay ku laayeen dad gaaraya sagaal boqol oo qof oo soomaaliya oon waxba galabsan caruur ciroole iyo dumar u badan doraad waxay ku laayeen soddon dad maxaan ku dhaha oo waxba aan galabsan oo carruur iyo dumar iyo ciroolo ah afartan kalena waa ku dhaawaceen waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed oo labayo toban milyan in ka badan ah ma hor istaagi kartaan waxaan idiin sheegayaa dhowr qof aad dishaan iyo hanti aad burburisaan soomaali ku qalbi jabi mayso soomaali maanta waa isku duuban tahay waxaan idiin sheegaynaa khaasatan dhallinyarada soomaaliyeed oo la khalday waxaan u sheegaynaa in maanta laga bilaabo aysan isku qarxin dadkooda soomaaliyeed ee- ee- oo walaalaha ah waxaan diyaar idinla nahay inaan dhallinyaradaas la khalday aan gacmo furan ku soo dhowayno oo aan siino waxay u baahan yihiin ay ku shaqaystaan iyo nolol siyaasadiisa dhinaca dibadda wuxuu ku soo koobay madaxweynaha laba arrimood oo kale ah iskaashi iyo is-ixtiraamid iskaashiga waxa uu ku sheegay inuu ugu muhiimsanaan doono iskaashi dhinaca ganacsiga ah mabda'a labaad ee arrimaha dibadda ayuu madaxweynuhu ku sheegay mid ku qotama is-ixtiraamid isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi mabda'a labaad waa ixtiraam waxaana dalalka aan dariska nahay aan siin doonnaa ixtiraam ay na- ay naga mudan yihiin oo iyagu oo oo oo ay ugu horrayso inaan faragelin annagu usan dhankeena ka imaan aynan ku samaynin arrimahooda gudaha iyagana intaas in la eg ayaan ka filaynaa insha allah madaxweynihii xilka wareejiyey ee soomaaliya xasan sheekh maxmuud oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku tilmaamay soomaalida inay yihiin dimuqraadiyiintii ugu horreeyey ee qaaradda afrika wuxuu u hambaliyeeyey madaxweynaha cusub isaga oo shacabkana ka codsaday inay la shaqeeyaan maanta waxaan idinkula dardaarmayaa in si buuxda oo gabbasho iyo kala har aan lahayn loo garab istaago madaxweynaha cusub in uu xilkiisa ku guulaysto iyo xukuumadda cusub ee dalka dhowaan loo dhisi doono haddii alla yidhaahdo sidoo kale madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo isna xafladdii caleemasaarka madaxweynaha ka hadlay ayaa ballan qaaday inuu la shaqayn doono hoggaanka cusub ee soomaaliya xafladdii lagu caleemo saaray shalay madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wufuud caalami ah oo ka kala socday in ka badan boqol iyo labaatan waddan oo ay ugu muhiimsanaayeen madaxda dalalka deriska la ah soomaaliya safiirada dowladaha saaxiibada la ah soomaaliya sida maraykanka midooda yurub jaamacadda carabta midooda afrika turkiga iyo dalal kale waxaa sidoo kale joogay in ka badan kun iyo laba boqol oo qofood oo matalaya dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalida si kastaba ha ahaatee madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa horyaala howlo adag oo kala duwan dadka aadka ula socda arrimaha soomaaliya ayaa sheegaya in marka laga soo tago arrinta amniga ay shacabka soomaalida ay ka sugayaan dowladda cusub inay qaabayso ciidan soomaaliyeed oo nidaamsan iyo in ay dalka gaadhsiiso sanadka labada kun iyo labaatanka doorasho hal qof iyo hal cod oo xor ah
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inoola soo jeedinayay warbixintaasi halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington subax wanaagsan arooryo suuban ayaanu dhegaystayaal idin leenahay haata nuur weli istuudiyaha ayuu igu weheliyaa waxaanu la diyaar yahay xubintii ciyaaraha
haddii aan ku horeyno waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada yurub kooxda yuventus ee dalka talyaaniga ayaa guul muhiim ah ka soo hoyday xalay kooxda f c borto ee dalka bortuqal kadib markii ay ku garaacday laba gool iyo eber labada goolba yuve waxa ay ku dhalisay laba daqiiqo gudahood dhammaadkii ciyaarta goolka hore waxaa bilaabay ciyaaryahan marco biyaka oo ciyaarta beddel ku soo galay kan labaadna waxaa daba dhigay ciyaaryahan daniel alves boorto shan iyo tobankii daqiiqo ee ugu dambeysay waxa ay ku ciyaaraysay toban laacibka gadaal markii kaarka casaanka ah laga siiyey laacibkooda qadka dhexe alex teles guushaasi ayaa ahayd tii afraad oo xidhiidh ah oo ay yuve gaartay dhammaan ciyaarihii ay ciyaartay afartii kulan ee lasoo dhaafay lugta labaad ee labadan koox waxa ay ka dhici doontaa magaalada turino afar iyo tobanka bisha soo socota ciyaarta kalena waxaa xalay isku haleelay kooxaha sevilla oo ah koox isbaanish ah iyo kooxda leicester city oo ka dhisan dalka ingiriiska waxaana laba gool iyo gool ay guusha ku raacday naadiga sevilla inta badan waxaa kubadda haysatay oo ciyaartana aad ugu gacan sarraysay kooxda sevilla labada gool waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada pablo sarabia oo madaxa ku dhaliyey iyo ciyaaryahan jugwin koreya goolka calanka leicester waxaa u saxiixay ciyaaryahan jemi vardi dhinaca kale waxaa dhacay saddex kulan oo ka tirsan wareega laba iyo soddonka kooxood ee koobka yuruba league kooxda manchester united ayaa gaartay wareega xiga ee lix iyo tobanka kadib markii ay hal gool iyo eber ay uga awood sheegatay naadiga saint etienne ee dalkaasi faransiiska is-araggii hore ee labadan koox oo dhacay toddobaadkii hore waxaa saddex gool iyo eber kusoo badisay naadiga manchester united goolka guusha ee xalayna waxaa united u dhaliyey xidiga dalka armenia henrik mihidrian laacibkan qadka dhexe ayaa ka baxay ciyaarta kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray muruqa cajirka waxaana la filayaa in uu seego ciyaarta ee kooxdiisa manchester axadda la dheeli doonto naadiga southampton ciyaaraha kalena kooxda fenerbaja ee dalka turkiga ayaa ka hartay tartankan yuruba league kadib markii ay xalay barbaro gool iyo gool ah la dhaafi weyday kooxda f k krasnodar ee dalka rushiya is-araggii hore ee labadan koox waxaa hal gool iyo eber kusoo badisay kooxda krasnodar kooxda shaalka ee dalka jarmalka iyo naadiga bog salonika ee dalka griiga ayaa iyana xalay ciyaaray waxaana ay isla dhaafi waayeen baraajo gool iyo gool ah balse celcelinta goolasha ee is-argii xalay iyo kii toddobaadkii hore waxaa afar gool iyo gool kusoo baxday kooxda shaalka caawana waxaa jiri doona kulamo kale oo ka tirsan tartanka yuruba league haddii aan ka soo qaato kulamada xiisaha leh kooxda cusmaanli saboor ee dalka turkiga waxay isarkayaan naadiga olombiyakos ee dalka griiga ayax waxay la ciyaari doontaa naadiga liga werso beshiktash ayaa magaalada istanbul kula ballansan kooxda hobel bir sheva oo reer israa'iil ah roma waxa ay magaalada rome kusoo dhoweyn doontaa viareal brushia monjan galadbakh waxa ay la ciyaareysaa naadiga fiorentina tottenham iyo jent ayaa ballansan halka leon ay fowda dari doonto kooxda aas alkamaar dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington saare markaana aan ka nasanno wararkii iyo sheekooyinkii aan dhegeystayaasha u haynay saaka ee aan u weecanno dhinacii heesaha waxaan usoo qabanay codkii baxsanaa ee fanaanka maxamed suleymaan tubeec
allah u naxariistay codka maxamed salebaan tubeec ayaanu kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeedii subaxnimo intaynu mar kale kulmayno waa nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.